alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin slى اllahu wslm wbaarak calى nabiyina mxamed acuudu billahi min الshayطan الrajiim yowma naqulu ljahannama hal imtalat wataqulu hal min maziid wawslifat اljannaة lilmuttaqiina gayra baciid hada ma tuucaduuna likuli awaabi xafiid من khشhيa الرحمن بالغyب وجاء بqلب منيب ادخلوها بسلاam ذلka يوم الخلود لهم ma يشhaaؤuna فيhا ولديna مزيد waxaynu ka bilaabi doonaa in shاء allah maanta aayadda soddonaad ee suuraة qaaf ka mid ah yquul اllahu tabaaraka wa tacaala yowma naquulu udkur waxaad xustaa nebi allow yowma naquulu maalintaan ku odhan doonno lijahannama jahannamo waxaan ku odhan doonnaa halimtala'ti ma buuxsantay jahannamay ma buuxsantay oo wa taquulu waxay odhan doonto iyaduna hal min masiidin ziyaada ma jirtaa hal taiidun tasiiduunanii bishay wax ma igu soo daraysaanoo wax siyaadaahi ma jiraan marka inaynu maaragtay mafcuulka isaga dhigno mafcuul oo aynu ficil usoo qadirno ayaa ugu hawlba igu ugu fudud oo wadkuranahno waxaa lagu camalsiin karaa wamaa ana bidallaamin anigu ma dulmiyo lilcabiidi addoommada ma dulmiyo cidna ma dulmiyo rabbi yowma maalin khaas ahaan cidna la dulmiyi maayo naquula aan ku odhan doonno jahannama jahannamo ku odhan doonno hal imtalaati ma buuxsanti oo taquulu iyaduna ay odhan doonto hal min masiidin siyaada ma jirtaa marka saasaa lagu odhan doonaayo ballanqaad hore waa kii jiray oo rabbi uu u ballan qaaday laamlaana jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin jin iyo insi iyo shayaadiinba in la buuxin doono laga buuxin doono jahannama ballanqaad sidaasa bay rabbi ka haysatay marka waa iyadoo ballanqaadkii loo oofinayaa waxaa la leeyahay ma buuxsantay jahannamaay waxay leedahay maye weli waxbaa iga bannaan sidaa in lagu fasiro ayaa ayaa saxa waayo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waafaqsan tafaasiirta badankoodu hadallo badan oo kale ha sheeg sheegeene waa kii xadiidkii saxiixaynka ahaa ma yazaalu yulqى fii jahannama wataquulu hal min masiid arrintu kama tegeyso ama kama suulayso in jahannamo lagu gurayo ciddii loogu talagalay lagu gurayo iyada iyaduna maaragtay oo la leeyahay ma buuxsantay iyaduna ay leedahay hal min masiid wax siyaadahay ma jiraan xataa yadca rabuاlcizati qadamahu fayanzawi bacduha ilaa bacdi wataquulu qad qad wacizatika wakramika qad imtala'tu waa lagu gurayaa waa lagu gurayaa ilaa maaragtay in war mar siyaadada ma haysaan bay warba mar walba leedahay marka dambeeto ayaa rabbi waxa uu saarayaa qadamkiisa gomadiisa ayuu saarayaa iyo lugtiisa dabadeedna markaasay isku ururaysaa isku isku isku buuxsamaysaa yanzawi bacduha ilaa bacdin markaasay leedahay wacizatika wa karamika cizadaada iyo karamkaagaan ku dhaartaye qad imtalatu rabbiyow qad qad qad manaa xasbii waa igu filan tahay oo waan maaragtay waan buuxsamay jannadana waxunbaaba ka bannaanaanaya oo waxaa ka soo hadhi doonta waxbaa ka soo hadhi doona xataa yunshi'a yunshi'a allahu ilaahay uu uga abuuro khalqi kale oo maaragtay dheeraada oo markaa uu maaragtay ku buuxiyo iyadana fadliga ilaahay tabaaraka wa tacaala jannada iyo naartu waa ay wada hadleen oo naartii waxay tidhi aniga waxaa laygu gaar yeelay maaragtay bilmutakabiriina walmutajabiriina ragga iswaaweyneye iyo ragga maaragtay mutajabiriintaah ee xoog gale ayaan anigu maaragtay ka shaqeeya shaqo ka qabtaa jannadiina waxay tidhi maa lii laa yadkhuluhaa ilaa ducafaau unnaasi wasaqaduhum aniga talow maxaa igu dhacay aniga masaakiintunbaa igu soo ururtee oo waxay soo gelayaan waxa waye dadka ducafada iyo dadka iska irliita markaasaa rabbi kale xukumay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi jannadii wuxuu yidhi anti raxmatii adigu naxariistay baa naxariistaydii baa tahay oo arxamu biki man ashaau min cibaadi waxaan kuugu naxariisanayaa cid alla ciddaan doono oo maaragtay addoommadayda ah ayaan kuugu naxariisanayaa jahanamana wuxuu ku yidhi anti cadaabii ucadibu biki man ashaau min cibaadi adiguna waxaan kugu cadaabayaa wixii aan maaragtay cadaabaya ayaan kugu cadaabayaa walikullin minkumaa miluhaa labadiinnabana buuxiina waa idin buuxinaya oo buuxiinaa leedihiin marka xadiiskaa in layskaga fasiro ayaa fiican waadkur waxaad sheegtaa yowma maalin naquul aan ku odhan doono lijahannamo jahannamo aan ku odhan doono iyadaa lagu odhanayaa oo caqli iyo xis baa ilaahay geliyey ay rabbi maaragtay ay ay ku maqasho halimtalaati ma buuxsantay jahanamooye wataquula ay odhanayso hal min masiidin wax ziyaadaa ma jiro ma jiraan waxbaa weli iga dhimane waslifat iljannatu jannadii waa la soo dhoweynayaa lilmuttaqiina kuwii alla ka baqay oo gaalnimada iyo kufriga ka baqay ayaa loo soo dhoweynayaa hayra baciidin ay makaanan meel baa lagu soo dhoweynayaa meesha oo hayra baciidin meel fog kayrkeeda yuqaalu lahum waxaa lagu odhan doonaa haadaa kaasi yacni jannadani maa tuucaduuna wixii maaragtay laydiin yaboohay weeyaan likulli abwaabin mid toobadkeen badan dhammaantii baa loo soo dhoweynayaa oo laamuuljarkaa hore aynu ka bedelo lilmuttaqiina majruurka hore aan ka bedelo biicaadati iljaar likulli abwaabin mid soo noqosho badan oo toobadkeen badan dhammaantii ayaa jannada loo soo dhoweynayaa kaas oo xafiidin ilaaliya oo dembigiisa ilaaliya ama xuduudda ilaahay iyo sharcigiisaba dhowro oo ilaaliya man duul baa loo soo dhoweynayaa khashiya ka baqay arraxmaana allaha raxmaanka ka baqay ayaa loo soo dhoweynayaa jannada bilghaybi xaal mankaasi uu aanu arkaynin rabbigii oo uu ka maqan yahay ama bilghaybi xaal allaha raxmaankaahi uu ka xijaaban yahay oo aanu arkaynin ka khaashiga ah ee baqay oo wajaa'a la yimi oo keenayna wuxuu keenay aan tacdiyaba ka dhignay baada biqalbin ay qalban qalbi la yimi oo qalbi soo xaadiriyey qalbigaas oo muniibin noqosho badan yuqaalu lahum waxaa la odhanayaa udkhuluuha gala jannada gala bisalaamin xaal aad maaragtay aad tihiin kuwa nabadgalay oo ka nabadgalay maaragtay dhibaato daalika kaasina yowmu اlkhuluudi waaritaanka maalinteedii weeye lahum waxa ay u sugnaaday maa yashaa'uuna waxay doonaan ayaa ugu sugnaaday fiihaa jannada dhexdeeda waladayna agtayadana ayuu ayuu ahaaday masiidin ziyaadan agtayada ayay ahaatay rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay waslifat iljannatu jannadii waa la soo dhoweeyey jannadii waa la soo dhoweynayaa oo waxaa loo soo dhoweynayaa lilmuttaqiina meel ay ka arki karaan oo ay jannadii ka arki karaan ayaa loo keenayaa oo aan fogeyn sideedaa in la yskaga fasiro ilaa ilaahay awood buu leeyahay sida maaragtay jahanamo loo soo dhoweynayo hogaamada iyadoo hogaamo lagu wado ay imanayso oo baxbaxsanayso jannadiina waa loo soo dhoweynayaa muttaqiintii waa loo soo dhoweynaya dadka gelayey taqwadana ti shirkiga iyo gaalnimada waayo dee dad badan baa gelaya oo jannadii gelaya waslifat iljannatu jannadii waa la soo dhoweynayaa lilmuttaqiina kuwii alla ka cabsaday iyo maaragtay shirkiga iyo gaalnimadana iska ilaaliyey ayaa loo soo dhoweynayaa makaanan meel baa lagu soo dhoweynayaa meeshaasoo hayra baciidin mid fog kayrkeeda meel dhow baa loo keenayaa oo jannadii ay ka arki karaan oo jannadii waa tan leeyahay maaragtay haadaa kaasi marka haadaa ismu ishaarahaasi wuxuu u dhacayaa uun maaragtay musamaha jannada iyo iyadoo haadaa waa mudaker moogtahay jannadiina waa muanas xaggii lafdigii marka hadda waxaa laga loo jeedaa musamaha lasoo magacaybay baa loo jeedaayo kolkol baa yacni waxaan iska madkuurkaa ama musamaha lasoo sheegay haadaa la iskaga cabiraa sida xikaayadii nebiy llahi ibraahim laga xikaayoonayey falamaa ra'a shamsa baasiqatan qaala haadaa rabbi markuu qoraxdii oo soo baxday uu arkay ayuu yidhi haadaa kan qoraxdii baana dee la ishaarayaa laakiin musamaha walamaa ra'a almu'minuuna alأxzaaba qaaluu hada ma waadana maa wacadana allah wa sadaqa almursaluun marka waa iska musamaha lasoo magacaabay ee lasoo sheegay bay haadaada ismu ishaaraha mudakerka u noqonaysaa yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa haadaa kani maa tuucaduuna wixii laydinku ballan qaaday oo laydin yaboohay weeyaan likulli awaabin baa loo yaboohay muttaqiinta ka bedelo likulli awaabin mid toobadkeen badan dhammaantii ayaa loo yaboohay xafiidin oo ilaaliya dembigiisa ilaaliya oo xifdiya markaa qofku dembigii uu galay waa inuu xasuusan yahay qofka muslimkaa dembigii uu galay waa inuu xasuusan yahay oo markii uu maaragtay maalintii oo dhan ilaahay nooliye uu joogay habeenkii markuu seexanayo waa inuu bal dib u yaro xisaabtamaa talo maanta maxaad samaysay maxaad tidhi ficil iyo qowl bay la waa la xisaabinaya dabadeedna uu ka toobad keeno wixii dembi ah istikfaar ka weydiiya fayastakfir اllaha ilaahay markaa uu dembi ka weydiiyo oo dembi dhaaf ilahu i dembi dhaaf idhaahdo laakiin qofku hadduu iska socdo oo sida soomaalidu tidhaahdo ay ugu duuban tahay gebiisa yani sida awrka maaragtay marka awrka xarigga ha seetada lagu xidhi lahaa ee saa ugu xidhan yahay ayaa labada logood labada maaragtay jeeni baa mid loogu maraya marka waa ugu maran tahay baa la hahdaa qofkaas oo qofka aan waxba celinaynba soomaalida arag dad iska hadlaya oo wax allo waxay doonaan kole waa kaftan haddana isagoo iska qusliyuu diinta caayaya isagoo iska qusliyu wuxuu doona odhanaya isagoo yani shidanaba shidan kaasi meeshan waxba ma yaalin kaa meesha waxba ma yaallin ee maxay wuxuu yaallin likulli awaabin bay u yaallin mid kasta oo toobadkeen badan xafiidin oo ilaalin badan macanaa dembigiisi waa og yahay wuu xasuustay kolley bini aadamka waxbaa ka dhacdhaca oo dee maalan ba hadduu sayladda iyo tago marka adduunyada iyo la kala goosanaya ma garanaysaa dhaar iyo baa jira budh iyo waxbaa sayraaraya oo wallahi inaanay ahayn taa wallahi iga siin wala xoolaha marka la goynayo waxaa lagaa beenay inay ka fakato inuu dhaari ka fakato suuqa haddana hadday cid isya dhex galaan laakiin markuu soo noqdo acuudu billahi min ashayaan ilaahu tooba rabbi waryaayah bad baan galay maanta eh oo dabadeedna hadduu xoolo ku dambaabayna sadaqad yarna iska bixiyo haddii maaragtay wixii uu ku dambaabay maaragtay u xasuusto taa iyaa laga rabaa qofkii muslimka ahaa laga rabaayo jannadii waxaa loo soo dhoweynayaa likulli awaabin mid kasta oo soo noqosho badan oo taa'iba xafiidin oo ilaaliyo dembiyadiisa ayaa loo soo dhoweynayaa ka bedelo waxaa tidhaahda man duul baa loo soo dhoweynayaa qof bacnaha baa loo soo dhoweynaya duulkii o dhan baa loo jeedaaye khashiyaa ka baqay alraxmaana allaha raxmaankaa ka baqay bilgaybi xaal uu ka maqan yahay oo bilgaybi jaarmajurku waa xaal eh ama mantaa laga xaalaynaya macnaha faacilkan idhahdo khashiya ama mafcuulka ismiga araxmaan allah oo laga xaalaynaya marka labadooduna macnuhu isku mid buu noqonaya bilgaybi xaal uu maqnaansho ku sugan yahayoo waxa weeyaan alle aanu arkaynin ama rabbi uu ka xijaamayo rabbigii aanu arkaynin ayuu baqay oo haddana rabbi qalbigiisa uu maaragtay mar walba uu ku jirayo waxa weeyaan kaana kaan maxaa inaad arkayso fain lam takun taraahu fainahu yaraak saasuu ku sugan yahay oo wajaa'a keenay oo biqalbin qalbi keenay ama qalbi isagoo la saaxiiba yimi qalbigaasoo muniibin soo noqosho badan waxaa lagu odhan doonaa udkhuluuhaa gala jannada bisalaamin xaal aad nabadgelyo ku sugan tihiin gala ama bisalaamin maca salaamin baad waa musaaxibe salaamku gala daalika kaasina yowmulkhuluudi maalintii waaritaanka weeye yowmaalbachigaasi waxaa weeyaan waa maalintii khuluudku uu bilaabanayey kadib aan la dhimanaynin ee aan dhimasho laga baqaynin aan meesha laga wareegeyn aan laga guurinayn laga guurayn oo laga geediyeynin meel maaragtay layskaga waaraayo oo aan maaragtay geeri dambe iyo gebabu dambe iyo taxawul iyo walaa yabquuna canhaa xiwaran inay ka wareegaan maba jeclaysanayaan inay meesha ka tagaan meel kasta oo aad adduunyada raaxa ku haysato waxaad yaro jeceshahay inaad ka yar tagto oo meel kale u yar dalxiisto laakiin iyada lama rabo ma rabaan inay xataa dalxiisi meel kale ugaga baxaan lahum iyaga ayuu u sugnaaday maa yashaa'uuna waxay doonaan fiiha dhexdeeda ayuu ugu sugnaaday ama lahum maa yashaa'uuna waxay doonaan bay leeyihiin fiihaa xaalay ku dhex sugan yihiin waladeynaha agtayada ayuu ahaaday masiidin ziyaado ayuu ahaa ayaa ahaatay oo wax alla wixii kale oo ay u baahdaan ayaa loo siyaadinayaa ee ay maaragtay fiiha maa tashtahiihi اlanfus alla waxay naftoodu jeclaysato wataladu lacyun indhuhuna ay ku macaansadaan oo waxyaabaha rabbi ay ku macaansanayaan eegmada alle ayaa ugu wanaagsan markay allaha baaqigaa ay arkaan wax ay arkeen oo weligoodba uga wanaagsan ama nicmo uga nicmo uga nicmo uga uga qaalisan nicmo uga qaalisan inay rabbi arkeen ma jirayso marka waladaynaa masiidun tii lagu fasirayey baa waa lagu fasiraa liladiina axsanu lxusnaa waziyaada oo kale qaala allahu tacaala wa kam ahlaknaa qablahum wa kam fara badan in fara badan wa kam in fara badan ayaan ahlagnaa halaagnay qablahum ee gaalada tan quraysheed ama qaaladan carbeed ka hor intaa fara faraha badan oo min qarnin qarni ah wa kam fara in fara badan ay kaiiran ayaanu ahlagnaa halaagnay qablahum iyaga hortood kamkaas oo min qarnin qarni ah oo quruun ah ee qarniga waxaa la yahahdaa maqtarana wixii isla xidhiidha ee muqtarin isla ah ee isla socda waqti isku soo gaadha ayaa qarni la yidhaahdaa waxaana ugu badanoo culimmadu ku xadeeyaan waa boqol sano ila qofka hadduu boqol sano dhinto joogo macalin waa waa dhimayi qarnigaasoo hum iyaguba ashaddu ka adag minhum xaggan kufaartan hadda nebiga loo diray calayhi salaatu salaam xaggooda ka adag badishan xagga qabashada xoogga iyo quwada iyo waxqabashada amase maaragtay waxiska celinta ka xoog badan iyaga fa naqabuu way socdeen kuwaa la halaagay ee quruunta ahaa way socdeen filbilaadi waddamadii ayay mareen oo ay dhex qaadeen hal min muxiis meel lagu baxsadaa ma jirtaa markii halaaggii alle u yimi ayay qaadeenoo meel lagu fakadaa oo lagu cararaa ma jirtaa bay maaragtay iyagoo sidaa isleh ama lagu leeyahayba ama ficilkoodu yahay hal min maxiis wa kam ahalagnaa kamtaasi waa tii maaragtay khabariyada ahayd oo kam ay kaiiran in fara badan ayaan ahalagnaa halaagnay qablahum iyaga kufaarta nebiga calayh salatu slam dhibaysa ka hor baan halaagnay kamkaas oo min qarnin qarni ah qarnigaasoo hum iyaguba ashaddu ka adag minhum kuwa nebiga calayh salaatu salaam dhibaya ee nebiga beeniyey ka adag badshan xagga qabashada oo ka xoog waaweyn oo ka waxqabad badan fanaqabuu markaasay maxaanku idhaahdaa socdeen filbilaadi bilaadi bay socdeen kuwii la qabtay oo fanaqabuu ay saaruu saaruu way socdeen oo way warwareegeen fi lbilaadi bilaadi bay warwareegeen iminka waxaa loo isticmaalaa naqaba tanqiib tanqiibka waxaa loo isticmaalaa waxa maaragtay la baadho ee la yidhaahdo batroolkii baa la baadhaya yani atanqiib can اlbatrool wاlmacaadin ayaa la tanqiib baa lagu samey la yahdaa marka lafdigan baa macnaha laga dhandhansanaya ba la yidhi oo waxaa laga dhandhansanayaa tanqiibka yani tatabuc iyo raacraac laakiin aslulmacnaha sida raaqib lasfahani iyo iyo jumhuurtuba ay sheegayso aslulmacnaa waxaa weeyaan saaru saaruu fi lbilaadi bilaadda ayay socdeen weeyaan laakiin macnaha tatabucuna waa iskaga hoos lama yahay waa laga dhandhansanaya bay leeyahin laqad naqabtu fi lbilaadi xataa radiitu min alghaniimati biاliyaabi ayuu yihi imrulqays laqad naqibtu fi lbilaadi waxaan socday maaragtay dhulkaan socday oo meelo badan baan maray xataa radiitu min alqaniimati bilyaabi ilaa markii dambe qaniimadii aan doonayey waxaan islahaa ad soo dhacdeed nabadgelyo inaan ku soo noqday unba ama raalli ku noqday waxna ma soo helin buu leeyahy markaa naqaba waxa weyan waa socoshada dhulka la wareego oo dhulka la socdo weeyaan fanaqabu way socdeen filbilaadi waddamada ayay ku socdeenoo waxa ay maaragtay raadinayaanna hal min muxiis ama lisaanulxaalkooda ayaa wuxuu yahay hal min maxiisin meel lagu baxsadaa ma jirtaa ma jirtee waa la qabqabtay w meel ay ku fakadaan way waayeen qaala allahu tacaala ina fii daalika taa iyada ayuu ku dhex sugan yahay taa la soo sheegay ayuu ku dhex jiraa la dikraa waano ayaa ku dhex jirta cibro iyo wax ku qaadasho ayaa ku dhex jirta oo ugu dhex jirtaa liman ruux bay ugu jirtaa kaana lahu uu u sugnaaday qalbun qalbi uu u sugnaaday mid qalbile oo caqli leh ayaa wax ku qaadasho arrinta suuradda lagu soo sheegay ayuu ugu jirtaa qalbi buu leeyahay ow amase alqa samca samca riday maqalka riday oo tuurtay macnaha dhegaystay oo dheg raariciyey wixii loo sheegayo u dheg raariciyey walxaal huwa isaguna shahiidun uu xaadir yahay oo uu yahay maaragtay aanu qaa'ib ahayne xudurulqaa'ib aanu ahayne uu joogo marka rabbi wuxuu leeyahay ina fii daalika ishaaradaas waxay u dhacaysaa wixii aayadda lagu soo sheegay o dhan suuraddan idhahdo suuradda lagu soo sheego o dhan waxaa kaloo lagu fasiri karaa kuwan la halaagay ee xoogga waaweynaa ee rabbi isyidhi meelun kaga baxsada oo meelun kaga ka gala oo dabadeedna waaye meelay ku dhuuntaan iyo meel la qabqabtay oo rabbi uu maaragtay ciqaabkiis ku fuliyey ayay ishaaradu u noqonaysaa ina fii daalika ina fii daalika taa iyadaa ayay ugu sugan tahay waxay dhexdiisa ugu sugan tahay waxaa ku sugan dheh ina fii daalika taa dhexdeeda ayay ku sugan tahay la dikraa waano ayaa ku sugan cibro iyo wax ku qaadasho ayaa ku sugan oo ku jirtaa liman bay ugu sugan tahay mid kaasoo kaana lahu uu u sugnaaday qalbun qalbi leh marka haddii qof walba qalbi waa leeyahay min baabi xadfi xadfu sifa inkasta u yar tahay xagga carabiga ku yar tahay ay qalbun waacin qalbun qalbi leh iyo caqli caqligaasoo waacin wax weeleeya ahy dadku isku caqli maaha isku qalbi maaha midbaa wax alla wuxuu soo maray uurku buugloo ilaa maalintuu raadaqaajiyey ilaa maalinta isdeetajir yahay haddaad tidhahdo dabada ka marayo sheegaya waxaasaan arkay waxaasaan arkay waxaasaan arkay wax walba uu qabanaya dhag caqli wax weelayu leed midna wax alla wixii u markiiba waa ilaawayaayoo waa iska ya waxba ma qaban karo oo waxba qalbi wax qabta ma leh marka ninkii qalbi wax qabanaya oo caqli wax qabanayo wax garada leh ayaa waanadaa qaata weeyaanoo waanadaa wax ku qaadanaya ow alqa samca amase dhegaysta alqaa tuurta asamca yaani istamaca dhegaysta oo waxaa loo sheegayo marka hore yaanu qalbi fiicanba lahaynine si fiican u dhuuxa oo huwa isagu walxaal buu dhegaystay huwa isagu shahiidun uu goobjoog yahay oo midka la yidhaahdo maaragtay xuduurulqaa'ibka maaha maqano jooga maaha mid haddana jooga haddana maqan sidii kuwa nebiga hor fadhiisan jiray calayhi salaatu wasalaam munaafiqiinta ahaa nebiga way soo hor fadhiisanayaan waidaa ra'aytum xasibtahum kan khushubun musanada iyagoo khushubun qoryo musanada lasoo tiirtiiriyey oo aada muddo nebiga inay dhegaysanayaan laakiin waxna maqli maayaanba xataa idaa kharajuu min cindika qaaluu maada qaala anifan markay kaa baxaan bay dadka kala weydiinaya war awel muxuu yidhi dee mooji sawadigii maqlaya ee fadhiyey marka kaasoo kale waa maxay waxba ma dhegaysan waa iska waa waa maqano joogo wey maqano joogo xuduurulqaa'ibki ay sheegi jireen wey macallimiintu arday iska fadhiyo oo wixii la sheegay sheegay sheegay ba hadho marka su-aal laga weydiiyo yidhaahdo garan maayo oo saasaa tidhi oo ma maqlayni marka dee qalbiga wax laga dhegaysta oo laga maqlaaye aduu qofku waxaa jira qofku soo egayo aan ku arkayn baa jira ya yanduruuna ilayka wahum laa yubsiruun qofku soo egaya oo haddana aan ku arkayn baa jira qofku dhegaysanayo aan ku maqlayn baa jira taas ku dhegaysanay aslada kane oo dee wixiiba qabay aada lahayd waxna ma maqlin hadhow odhay maada qaala anifan kaa mid aan ahayn oo caqli leh oo qalbi leh oo waxweeleeya oo wixii loo sheegay dhegaystay kaa isaga ayay waanadu anfacaysaa buu rabbi leeyahay ina fii daalika kitaabay ku dhex sugan tahay la dikraa wax ku qaadasho ayaa ugu sugan liman kaana lahu qalbun midkii qalbi leh qalbi waaci ahoo wax dhegaysta oo walqa samca amase maqalka tuurto si fiican wuxu dhuuxa walxaal huwa isagu shahiidun uu goobjoog yahay markaas ayaa wixii naafid noqonayaanoo ay gelayaan nafta qaala allahu tacaala walaqad khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa fii sittati ayaami wamaa masanaa min luquub lawallaahi qad xaqiiqae khalaqnaa waa abuurnay asamaawaati samooyinkii baanu abuurnay waalarda dhulkana waa abuurnay wamaa baynahumaa xalla wixii u dhexeeyana waa abuurnay fii sittati ayaamin lix maalmood dhexdooda ayaanu ku abuurnay lix maalmood dhexdooda ayaanu waxaasoo dhan ku abuurnay walxaal wamaa masnaa walxaal maa masanaa aanuna taabaan min luquubin ay luquubun wax daal ah oo noogitaanina aanuna taaban ayaanu abuurnay iyo innagoon wax tacaba iyo maaragtay wax daalana aan dareemin ayuuna ayuuna ayaanu abuurnay oo dhammaystirin buu rabbi leeyahay wamaa masanaa xaal aanuna taaban min luquubin ay luquubun daalle aanuna taaban rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala awooddiisa isagoo inoo sheegaya macnaha waxayna ka dhigan tahay ilaaha awoodda uu leh waxaas oo caalam ahoo jira inuu lix maalmood ku abuuray inuu soo celin karo macnaha ajsaaddii ama bini aadamkii dhintay inuu soo celin karo kuwan ka murmaya bacsiga maarata ka murmaya ayay daliilu sii tahay marka rabbi wuxuu leeyahay samaawaadka iyo inta u dhaxaysa iyo waxaasoo makhluuqaada waxaan ku abuurnay lix maalmood gudahood haddana maanan dareemin min luquub tanwiintana waa tanwiinu taxqiir tanwiinta la yidhaahdo in yar xataa oo ka mida daal iyo tacab ka mida maanan dareemin yuhuudda kuwooda jaahiliinta abaa waxay dhahdaan rabbi waa uu abuurayoo deedna lixdii kale markuu ku abuuray buu maalintii magaranaysaa sabtiga ayuu daalay markaasuu istiraaxa raaxaysta dabeedna yowma sabtiga waxay u yaqaaneen yowm اlistiraaxa calayhim lacayn ullah waa yuhuud raddi bay ku tahay iyagana labadaa qoloba marka raddi bay ku tahay oo yuhuudda raddi bay ku tahay jahalada ee sida caqiidaysan kuwa bacثiga maaragtay ilaahayna soo bixin maayo sidee buu noo soo celinayaa qul man yuciidunaa daahaya kuwaana raddi bay ku tahay labadaaba rabbi wuxuu leeyahay awoodahaygii kuwaasaa ka mid ah lawallaahi qad xaqiiqae khalaqnaa waan abuurnay asamaawaati samawooyinkii baan abuurnay cirarkii iyo walarda dhulalkii baanu abuurnay iyo wamaa baynahumaa wixii udhexeeyey baanu abuurnay fii sittati ayaamin maalmo oo lixa dhexdooda ayaanu ku abuurnay wamaa masna walxaal maa masana aanuna taaban min luquubin ay luquubun xaqiirun dareen yar oo daal ahna aanan dareemin oo aanuna taaban baanu inta abuurnay mar hadday sidaa tahay haddaba fasbir ku sabir nebi allow calaa maa yaquuluuna waxa ay leeyihiin ku sabir gaaladu waxa ay leeyihiin ku sabir oo ah rabbi waxba ma soo celinayo bacsi iyo nushuur ma jiro oo ah adigu dee nebi ma yihid iyo kuwa yuhuuddu ay leeyihiinoo ay leeyihiin maaragtay rabbi baa ku daalay oo nastay waxaaba ku sabir fasbir ku sabir calaa maa yaquuluuna waxa ay leeyihiin ku sabir wasabix tasbiixso oo xumo ka nasaha rabbi bixamdi rabbika xaal aad rabbigaa u mahadnaqayso oo xamdiga rabbiga aad ku dheehan tahay tasbiix iyo taxmiid ba ula kaalay rabbi qabla duluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeeda horteed intaan qoraxdu soo bixin tasbiixso oo salaada fajirka weeyaan baa طuluuc shamsi ka horaysa wa qabla اlquruubi qoraxdu intaanay dhicinna tasbiixso oo salaada maqrib ee tuko tasbiixdii baa ku dhex jirtee wa min alleyli habeenka ay bacda leyli habeenka qaar ka midana fasabixhu ee iyadana u tasbiixso habeenka qaar ka midana u tasbiixso iyo wa adbaara asujuudi salaadaha dabadooda iyadana u tasbiixso rabbi waxa uu leeyahay fasbir sabir nebi allow calaa maa yaquuluuna waxay ku leeyihiin ku sabir oo de wax badan bay nebiga calayh salatu salaam ka sheegayaan oo dhibaya wax badan bay alle ka sheegayaan alayh alle ka sheegayaan allahu jala wacalaa oo alle ka nasahan yahay oo qofka muslimka iyo nebigaba dhibaya oo hadallada yuhuudda aan hadda ka sheegayna ay ka mid tahay waxaa ku sabir dee markaa isla markaana si aadan u nefisto oo hamiga iyo qamiga iyo waxaas ay kaaga baxaan xagga cibaadada u jeeso oo rabbi u tuko oo u tasbiixso taasaa qalbiga maaragtay karbiga karbada faydaysa iyo hamiga iyo qamiga suuratu alxijri waa tay akhirkeeda uu ahaa walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun waa ognahay inay laabtaadu ay ka ciidhiyoomayso oo hami iyo qami ay kaa haleelayso waxa ay ku leeyihiin ay dhib weyn kugu haysee fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin rabbi u tasbiixso oo u tuko marka nebiga alay slat slam waa kii ahaa idaa xasabahu amrun fazica ila salaa salaada markuu galo oo qur-aanka akhriyo ayaa waxaanu ka tegayeen oo dhibtan iyo waxa kan u ilaawayey markaa taas iyadaa weeye marka qabla duluuci shamsi culimmada qaar waxay leeyihiin waa salaada maxaan ku dhahdaa fajirka iyadoo halkaasay ku daayeen wa qabla اlguruubina maqribka culimo kalena m waxay leeyihiin duhurka iyo casarka iyo maqribkuba waa ay ka horeeyaan marka duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii halkaa markaa waxaa ku jira maxaan ku idhaahdaa qabla qabla qabla اlqurubi cafwan subxaan allah qabla اlqurubi macnaha qorax dhac ka hor waxaa ku jira casarkii iyo iyo duhurkii baa ku jira wa min aleyli fasab fasabixhu bacda leyli haweenka qaar ka mida u tukana dee cishaa'eynkii weeyaan marka waa salaadii maqrib iyo salaaddii cishe shantii salaadoodba halkan markaa waa waa waa laga qaadan karaa oo qabla duluuci shamsi fajerkii qabla اlquruubna duhurkii iyo casrigii casarkii wa min alleylina maqribkii iyo cishihii aqimi salaata liduluuki shamsi ilaa qasaq اleyli wa quraan may waxaan u jeedaa فاsتقم كmا أmirt وmaن taaبa mعka ولا تdqو iنh بma tcl ولا تrkنوا إlى الذina ظلموا وتمسكم النار وأn لكم ناس أقم الصلاaة طرفy النهاaر طرفy النهاaر وزuلفا من الليل جزاك الله خير waxba ma la soo qaban karayn أقم الصلاaة طرفy النهاaر وزuلفا من الليل إن الحaسنaaت يذhiبna سيئaaت waa saasoo habeenkii iyo labadii طرف ee maalinta marka zulafan min alleylna de waxay noqonaysaa in dhow dhow yani aqimi salaata salaaddii waxaad ogtaa darafay nahaari maalinta labadeeda daraf iyo wazulafan in dhow dhow oo min aleyli habeenkii habeenkii waxaa dhowee la tukanayaa waa maqribkii iyo cishihii casarkii iyo duhurkii iyo subaxdiina darafay nahar bay halkaa ku dhacay adigu waxaa jira dee meelo badan oo qur-aanka la shanta salaadoodba waa lagu sheegay min aleyli ay wa bacda leyli habeenka qaar ka midana fasabixhu fadaasi iska oo maalan caadifo o kale aynu ka dhigaynaa marka waxaynu min aleyli waana loo soo qadaran kara odhan karaa fasabix min aleyli fasabixu saana waa la iska odhan karaa wa adbaara sujuudi sujuudda dabadeedana waxaa maaragtay tasbiixdii caadiga ahayd ee adkaar bacda salaawaat baa lagu fasiri karaa waayo salaad walba debadeeda tasbiix baa ah oo la garanayaa iyo adkaar baa ah waxaa kaloo lagu fasiray waa min aleyli habeenkii ay bacda leyli habeenkii wax ka mid a fasabixu tasbiixso oo waa habeenka gudihiisii oo wixii salaad habeenkii la tukanayo o dhan hadday tahay utiriyo maaragtay sunayaal kale iyo maxaan ku dhaha tasbiixdii man tacaara min alleyli qofkii habeenkii kaca faqaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wamiitu calaa kuli shayin qadiir subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah oo markaa ducaysta ustujiiba lahu hadduu tukado salaadiisa waa la aqbalaa hadduu istikfaar sameeyo dembi dhaafka waa marka taasina lafteedu waa tasbiixdii habeenkii qofku badana markuu iska rogo sardhada inuu tasbiixsado laakiin dee dad badani kulley waxa weeyaan luuladii waxbaaba ka qaalib noqonayo xagga kalen buu isku garan garinayaa waxaa laga yaabaa inuu adkaartaaba uu uu odhan kari waayo wa min alleyli habeenkii qaar ka midana habeenkii bacdigiisna fasabbixuu u tasbiixso alle oo salaadihii waxa weeye cishihii iyo maqribkii amase salaadihii kale ee la tukanayey waa adbaara sujuudi sujuudda dabadeedana tasbiixso amase tuko oo salaadaha adbaaru sujuud haddii la yidhaahdo waa salaadahan dee sunnaha ee ka dambeeya ee maaragtay ilain waxa weeyaan salaad walbaba waxaa ka dambaysa maqribkii waa tan laba ka dambayso oo cishihii waa tan laba ka dambeeyaanoo duhurkii waa ka dambeeyaanoo cishihii waa ka dambeeyaanoo salaadaha dabadooda macnaha maxaanku idhaahdaa ayay tasbiixso oo tuko iyo tasbiixii caadiga intaba waa lagu rii karaa wastamic yowma yunaadi lmunaadi min makaanin qariib wastamic dhegayso sabiroo faasbir calaa maa yaquuluuna waxay ku leeyihiin ku sabiroo wastamic dhegayso waxaad dhegaysataa waxaa la sheegi doono oo min ahwaali yowma alqiyaamati ka mid ah ee soo socda yowma yunaadi lmunaadi wadkur waxaad xustaa yowma maalin yunaadi uu dhawaaqi doono yunaadi uu dhawaaqi doono almunaadi ka dhawaaqay mid dhawaaqay ayaa dhawaaqi doonaa mid dhawaaqaya ayaa dhawaaqi doonaa min makaani meel buu ka dhawaaqi doonaa meesha oo qariibin dhow yowma maalin ayuu dhawaaqi doonaa yasmacuuna ay maqlayaan assayxata qaylada ay maqlayaan bilxaqi xaal ay xaq u sugan tahay oo muxaqiq ay tahay qaylo dhab ah oo rasmiya ay maqli doonaan daalika kaasina yowmu lkhuruuji maalintii soo bixidda maalinteedii weeyaan maalintii nafkada dambe weeyanoo xabaalaha laga soo baxayo weeyaan oo laga soo bacsiga maaragtay bacsiga loo soo ururayo qaala tacaala innaa anagu naxnu nuuxiyey waan noolaynaa annagaa wax noolaynaa wa nubiitu waana dilaa wa ilaynaa xagga iyaga ayaa almasiiru soo noqoshadu noqoto annagaa naloo soo ururi doonaa oo naloo iman doonaa yowma maalin ayaa masiirku xagga iyaga ahaaday tashaqaqu ay dildilaaci doonto alardu dhulku dildilaaci doono canhum dadka xaggiisa ay ka dildilaaci doonto siraacan xaalay yihiin kuwii soo degdegaya oo maxsharka iyo majmaca u soo degdegaya daalika kaasina xashrun soo shirin weeyaan soo ururinayoo soo shirin weeyaan soo shirintaasoo yasiirun calaynaa nagu fudud oo aad iyo aada u fudud aan waxba ahayn halka rabbi wuxuu leeyahay wastamic marka wastamic yowma yowmadii waxa weeyaan mafcuulkii ma noqon karto istamicda maxaa yeelay maalinta la maqli maayo de wax masmuucoo la maqlo maaha in kasta oonan hadda musxafka uunan halkaa musxafkaan haysto kuma qorin maaragtay waqaf ma saarin waqafkii ahaa ama jiimkii ama qalaadii ma saarin laakiin marka maraan bir aan dhegaysanayay sheekh maxamuud khaliil alxusari wastamic ayuu ku istaagaa haddaad iminka shariidkiisa aada shidaan tafaasiirtu siday u socotona saasaa waafaqsan oo in halkaa lagu istaagayo mafcuulkii uu go-an yahay wax kastaa la soo qadaree waxaa la dhegaysanayo wastamic dhegayso waxaad dhegaysataa waxaa la akrin doono oo min ahwaali yowma alqiyaamati maalan ba tafaasiirta qaarsay soo qadarayaan yowma maalin xus marka yunaadi uu dhawaaqi doono almunaadi kii dhawaaqay min makaani meel buu ka dhawaaqi doonaa qariibin oo dhow waa malagii maaragtay suurka afuufaye ka bedelo waxaad tidhahdaa yowma maalin ayuu dhawaaqi doonaa yasmacuuna ay maqlayaan assayxata qaylada ay maqlayaan qaylada qof walba way saaran tahay oo way maqlayaan bilxaqi xaal ay xaq ku dheehan tahay oo muxaqaq ay tahay oo dhab tahay daalika kaasina yowmulkhuruuji soo bixidda maalinteedii weeyaan waa maalintii la soo baxayey innaa anagu nuxyi naxnu anagu nuxyi waa noolaynaa ama damiirulfasl haddaynu ka dhigno innaa anagu waa tawkiidkani waa damiirkii waa lagu akadayaa damiirka mansuubka ah raaliga ahada innaa anagu naxnu anagu nuxyi waa noowaa noolaynaynaa waxbaan noolaynaa oo arrinta iyadaa shanigeega ayaa xiyaa iyo imaato ah wanumiitu waana dilaa isbaatu اlficli lilfaacil wixii la odhan jiray weeye macnaha waxa weeyaan annagaa wax dila waxna noolayna wa ilaynaa xagga yaga oo keliya ayuu almasiiru soo noqoshadu ahaatayoo xagga yaga un baana lagu soo noqonayaa oo aanu maaragtay aanu dadka ku xisaabinayna yowma maalin ka bedelo waxaa tidhahdaa yowma maalin baa kaylada ay maqlayaan taa hore ka bedel saddexdood baa kala bedelay tashaqaqu ay dildilaacayso alardu dhulku ay dildilaacayso canhum dadka xaggiisa ayay ka dildilaacaysaa siraacan marka xaal ay soo degdegayaan oo xagga maaragtay maxsharka iyo meesha lagu xisaabinaya usoo cararayaan muqdiciina ila daac xaggaasa usoo yaacayaan xadiiskuna waa kii ahaa nebiga alay sala slam inuu yidhi ana awalu man tashaqu lardi canhu xabaashiisa kaka soo boodaya aniga wey xawaalgiisa oo dhulku ka dildilaacaya waa aniga marka way dilaacaysaa siraacan saaraca yusaaricu siraacan master haddaynu ka dhigno laakiin waa master oo maaragtay master munakara marka xaal weeye yowma tashaqaqu maalin ayay maqlayaan tashaqaqu ay dildilaacayso allardu dhulka ayaa dildilaacaya canhum xaggooda ayuu ka dildilaaclaya dadkii siraacan ay musriciina xaal ay yihiin kugu soo yaacaya oo soo degdegaya daalika kaasina xashrun soo shirin weeyaan soo shirintaasoo calaynaa yasiirun calaynaa nagu fudud oon waxba manaa nagu qaadanayn marka jaarumajruurka mutacaliqa ah wuxuu faa'iideynayaa yani nooc xasri ah calaynaa yasiirun aad iyo aad noogu fudud naxnu anagu ayuu rabbi leeyahay aclamu waa ognahay oo waa ogaal badannahay bimaa yaquuluuna waxa ay ku leeyihiin waa ogaal badannahay oo waa ognahay wamaa anta adiguna ma yihid bijabbaarin bijabbaarin musallad ma yihid mid la diray ma yihid calayhim korkooda mid lagu diray oo maalinkaa maanta ah musallad ahoo qasab ku ku islaaminaya ma yihid ee waxaad tahay mundir mundir baa tahay inama anta mundir wamaa anta adiguna ma yihid bijabbaarin mid musallada oo lagu salliday iyaga calayhim korkooda lagu salliday oo qasab iimaanka qalbigooda ku gelinaya ma yihide fadakir waxaaad maaragtay ku waanisaa bilqur'aani qur'aanka waxaad ku waanisaa man yakhaafu waciidi waciidkayga mid ka baqaaya ku waani oo adigu qur'aankaa un akhrioo qur'aanka ku akhri waa carabow ay fahmayaane qur'aankaa un ku akhri kii rumaynaya ha qaato kii kalena adigu ma qaysbaysid marka nebiga calayh isalaatu wasalaam inamaa umirtu an acbuda raba hadi اlbeldati aladii xaramaha walahu kula shayin waumirtu an akuuna min almuslimiin wa an atluwa alqur'aan qur'aanka un baan anigu akrinaya carabtii dee waxay ahayn ab afcarbeedka si fiican u yaqaano oo aad iyo aad qur'aanka hadday qalbiga usii daayaan uu markiiba saamaynayo raad ku reebayo wa an atluwa alqur'aan faman ihtadaa falinafsihi waman dalla faqul inama ana min almundiriin anigu waa undigayaa haddii uu qaato hanuunkii qaato qur-aankii qaatay ahlan wasahlan kii diidana faqul inama ana min almundiriin waqul alxamdu lilaahi sayuriikum aayaatihi aayadihiisana ilaahay waa idin tusi doonaayo fatacrifuunaha waa garan doontaan laakiin waa goor waaga hortiina ka beriyey qofka marka waaga hortiisa ka beriyo dee garasho uma baahna garashadu marka hore ay u baahan tahay ayaad fog tahay intaad fog taha la faytaa inta wax la soo qabsan karo ayaa baraarugu wanaagsan yahay iyo noqoshadu iyo iimaanku laakiin haddii aad maaragtay xaquliqiin gaadho oo waagu hortaada ka beriyo yaa sayuriikum aayaatihi fatacrifuunaha wamaa rabuka biqaafilin camaa tacmaluun marka waa sidaasoo qur-aanka inuu ku akriyo ayaa nebiga la amray dadka la amray sidaa daraaddeed nebiga calayh salatu slam marka dadku ay isugu yimaadaan maalinta ciidda ah ee ciidda lasoo shiro ee dad badan isu yimaadaan garoonka lagu tukado la ysugu tago qaaf buu dabada u qaban jiray qaaf muxuu dabada ugu qabanayaa dee waa adiga arkay say u hadlayso waxay sheegayso qiyaamaha in la digtoonaado in la dadaalo in hadii la kurey waxaasi sugayaan janniya naar isu soo bixin in ilaahay xisaabayey in riboordha laga qoray in malaa'igi ay la socotay waxaasoo dhan baa meeshii ku qoranoo dabeedna qaaf buu dabada u qaban jiray maalinta jimcahana khudbaduu ka akrin jiro mid markuu ka dhamayn jira wanagi soo bilownaku soo bilownay isagana dabaduu qaban jiro ha dhegaysteen wey marka dadka in carabiga iyo qur-aankana laisu sii daayo aan soomaaliga laga daaya fiicanba iminka dib baynu u noqonayoo khudbadiiba soomaali baa lala koraya soomaaliga iyo iyo qur-aankuna dee kala taiir badan dadka haddii yaraantooda qur-aan loo dhigay reer magaalkan iminka ma mid aan qur-aan loo dhigin baa jiray yaraantiis ka u yari waa saaqideeye dee ilaa iyo xoogaa ayuu gaadhay soo ma ahayn marka qur-aanka iyo dadka ha laysu fasaxo carabiga un si fiican ha loogu dhigo waxaa laga yaabaa maalinun in aayad maaragtay ay qof ku tidhaahdo oo dabadeedna uu qur-aanka uu ku tadakuro oo ku waansamaa laga yaabaa naxnu anaku aclamu ayaa og bimaa yaquuluuna waxay ku leeyihiin waa ognahaye waxaa iskaga jeeso oo iska dulqaado wamaa anta adiguna ma yihid bijabbaarin calayhim kuwa mid musallad ku ahoo marka aayaddan culimadu waxay leeyihin waa iska mansuukh oo markii dambe dee seefba ayaa ayaa timi oo nimanka carbeed wax aan islaam ahayn markii dambe lagama ogolaanayn qoladii carabta ee sanam caabudka ahayd iyaga qur-aanka bay garanayan mogta maxaan ku dhahdaa iminka chineisku wuxuu u baahan yahay qura qur-aanka in loo fasiro ingiriisku wuxuu u baahan yahay in loo fasiro turkigu wuxuu u baahan yahay in loo fasiro caajimkii kale waxay u bahan yahy in loo fasiro haye ninkan carbeed miyaa ninkii carbeed qur-aankii buu garanaya sidaa daraaddi waxay adeer adiga waxaan ahayn maaragtay diinta inaad gasho islaamka gasho aan ahayn ayaa ayaa lagama aqbalayo sidaa daraaddeed iyaga jisiye lagama qaadayn kulligooda ilaa iyo muslimat اkadaab ilaa jasiirat اlcarab wixii o dhan waxna waa la islaamiyey waxna seefta maarata ka shaqaysatay marka sidaa weeyaanoo qur-aanka iyo qofkii garanayay mas-uuliyad gaara ayaa sii saarane fadakir ku waani bilqur'aani qur'aanka waxaad ku waanisaa man yakaafu waciidii waciidkayga midkii ka baqaaya wallahu subxaanaه wa taعala aclam